habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimaha xada bisha juun waa toddobiyo toban sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a hogaamiyaasha dhaqanka etoobiya oo sheegay in ay weli socdaan dagaallo u dhexeeya soomaalida iyo oromada sababaha idila soo xidhiidhay waxa weeyaan dhibaatooyinka ka dhacay waxaana anagu oromada degan jigjigaa jinaxsani tulli guuleed iyo bankaa diida waaleed la yidhaah weligay ba reer jigjigaanu ahayn anigaa jigjiga ku dhashay aabbahay baa ku dhashay reer jigjigaanu ahayn ninkaa maxamed cabdi maxamuud cumar baa wuxuu naga soo raafay wadankii aanu u dhalanay anigu dadaydu waa toddobaatan jir baan ahay hadda ninkaygaa toddobaatan jirkaa aqalkaygii baa laygu yimid waa layga soo saaray waa lay xedhay
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankiiyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja waxwihiise lay diirin jiray daayay hadalkiisi canaha daruur baan intaan dhama dawoobaaye mana doono soor kale haddaan doobi xaabsadooe daa'imow adaan kuu xamdiye way danqumisaayagu wicitaankii dhegaystaha iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse mar hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xadda maanta mar kale ku celiyey difaaca heshiiskii ay wada gaadheen dalkiisa iyo dalka kuuriyada waqooyi kaas oo ku saabsanaa in hubka nukliyerka laga nadiifiyo dhulka jasiiradda u eg ee kuuriya madaxweyne trump ayaa sheegay in heshiisku uu durbabo keenay in byong yang ay joojiso tijaabooyinkii hubka nukliyerka iyo sida uu hadalka u dhigay gantaaladii meel walba duulduulayey madaxweyne trump ayaa waxaa ka cadhaysiiyey dhaleecayn loo jeediyey heshiiskii koobnaa isagii kim jong un ay wada saxdeen kaasoo la sheegay in aanu si cad u qeexaynin in kuuriyada waqooyi ay hubkaasi joojinayso xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa toddobaadkii hore sheegay in maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay sii wadayaan qiyaastii toddobaadkan wadaxaajoodkii u dhexeeyey dalka maraykankuna uu filayo tallaabo la xaqiijin karo oo lagu joojinayo hubkaasi nukliyerka ee dalkaasi kuuriyada waqooyi saraakiisha dalka nigeria ayaa sheegay in qarax qof isu soo miidaamiyey uu ka dambeeyey ay ku dhinteen koob iyo soddon qof gobolka waqooyi bari dalkaasi ku yaala ee borno lagu magacaabo qaraxan ayaa waxa uu dhacay maanta oo axada waxa uuna ka dhacay magaalada dombo ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi laakiinse waxaa weeraradan kuwa lamida ka geysta gobolkaasi boko xaram boko xaram ayaa lagu eedeeyey weerarada noocaan ah oo ay sameynayeen ilaa ay labadii kun iyo sagaalkii inay ku dhinteen in ka badan labaatan kun oo dad ah ayna ku barakaceen malaayiin kale oo dad ah waxaana kooxdu dagaalkaasi ay kala soo horjeedaa dowladda ayna ku doonaysaa sidii ay dalkaasi uga hirgelin lahayd dhaqanka shareeca
khilaaf qoto dheer oo u dhexeeya ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel iyo wasiirkeeda arrimaha gudaha oo mucaarad ku ah siyaasadaheeda ayaa halis ku ah dowlad wadaagga ay iyadu hoggaanka ka wado dowladdaasi ayaa la sameeyey horaantii sannadkan arrintan ayaa soo baxday kadib markii xisbiga christian social union oo ka mida dowlad wadaagga ay dalbadeen in dadka qaxootiga laga celiyo xuduudda waddankaasi ilaa iyo hadda ma muuqato inuu jiro dhinac ka laabanaya mowqifkiisa qof isa soo miidaamiya ayaa toddobiyo toban qof ku dilay konton kalena ku dhaawacay bariga afghanistan maalin kadib markii weerar dad badan ay ku dhinteen uu ka dhacay isla deegaanka xilli ay askarta dowladda iyo taalibaan ku wada dabaaldegayeen heshiis xabad joojin ah oo ay gaareen ciidda awgeed weerarka maanta ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada jalaalabaad caasimada gobolka nangarhar ee dalkaasi halkaasi oo ay ku yaalaan xafiisyada dowladda waxaa si wada jir ah ugu dabaaldegay isla deegaankaasi askarta iyo maleeshiyada taalibaan maalin uun ka hor markii ciidulfidriga loo dabaaldegayay mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi maalin ka hor sidaasi si lamida maleeshiyada daacish ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ah oo ay ku dhinteen shan iyo labaatan qof duleedka jalaalabaad saraakiisha amniga ayaa v o eda u sheegay in ciidamada amniga maleeshiyada taalibaan ee dad rayid ah ay dhibaato ka soo wada gaareen qaraxaasi
idimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad nagala socotaanna waa v o a washington warmursiyad shalay ay si wada jira u soo saareen hogaamiyaasha labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya ayaa waxay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid ahaayeen maalgelinta afar dekadood fursadaha waa furidda qunsuliyado iyo sii wadidda heshiisye hore ay u gaadheen labada dal haddaba maxay yihiin heshiisyadan hore u jiray oo lagu xusay warmurtiyeedkan maxay ka dhigan tahay maalgashiga dekadaha iyo furidda qunsuliyadaha su-aalahaasi iyo kuwo kaleba ayaa waryaheena muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle waxa uu weydiiyey doctor axmed maxamed khayre oo shahaadada b h d-ga ku haysta qaanuunka caalamiga ah inta aanan marka aanan qodobqodob u gelin waxaan dhihi lahaa inay muhiim tahay kulankan shalay iyo warmurtiyeedka ka soo baxay waxa uu daba socday kulan hore oo madaxweynaha dalka soomaaliya uu ku tegey saddexdii ilaa shantii bishii maajo labada kun iyo toddobayo tobankii dalka etoobiya magaalada adisababa kulankaas waxaa laga soo saaray warmurtiyeed warmurtiyeedkaas waxaa ka mid ahaa qodob ah labada dal inay isku raaceen in la hirgeliyo heshiisyadii hore oo la saxiixay lana dardargeliyo nidaamyadii iskaashiga oo jira macnaha marka heshiisyadaas lama cadaynin waxay yihiin ma heshiisyadii dowladihii hore galeenba ma heshiisyo maamul hogaamiye kooxeedyadii lala galay miya lama cadayn markii arrimahan caalamiga laga hadlayana waxaa muhiim ah waxa lagu heshiinaya iyo waxa laga hadlaya in la caddeeyo marka sidaas waxay yidhaahdeen sidaas daraaddeed si loo hirgeliyo heshiisyadii hore waxay muujiyeen inay diyaar u yihiin in la abuuro guddi oo iskaashi oo heer caalami ah oo guddi iskaashi oo heer sare ah oo labada dal ay yeeshaan inay sameeyaan markaad marka u timaadid warmurtiyeedkii shalay ay soo wada saareen labada hogaamiye waxaa ku jira qodob oo arinkaas xoojinaya ama daba socda macnaa tusaale ahaan qodobka saddexaad oo warmurtiyeedka shalay waxa uu leeyahay labada hogaamiye waxay soo dhoweeyeen samaynta guddiga iskaashiga oo isku dhafka ah oo heer wasiir ah hadda awal heer sar u ah hadda waxaa inuu heer wasiir yaha la caddeeyey oo shaqadiisuna tahay horumarinta xiriirka diblomaasiyad ee labada dal macnaa guddigan marka oo heerka sare ah shaqooyinka u qabanaya waxaa ka mid ah hirgelinta heshiisyadii hore oo sida aan sheegay aan caddayn oo la rabo in la caddeeyo heshiisyadaas waxay yihiin arrinta qunsuuladahoo kale ayaa lagu xusay heshiiska ama warmurtiyeedka in labada dowlad isdhaafsadaan markaad fiiriso soomaaliya xilligan ma u diyaarsantaha inay qunsuulada ka furato gudaha ethoobiya ethoobiase saameynta leeg bay ku yeelan doontaa haddii qunsuulad ay ka furato maamulada jira hadda ani waxay ila tahay qodobka afaraad oo warmurtiyeedkan ayaa waxa uu leeyahay hal midoo sharci ahaan haddaan caddeeyana macnaha hadda tusaale ahaan luuqadda uu ku qoran yahay warmurtiyeedku markaa fiirisid qawaaniinta caalamiga marka la fiirsho heshiis ahaana loo fasiri karaa macnaha macno ma lahan markii qawaaniinta caalamiga la fiirinaayo cinwaanka aad siiso heshiiska macnaha haddaad tiraahdo isfaham waa isfaham haddaad tiraahdo warmurtiyeed haddaad tiraahdo xataa qoraalka laga sameeyey kulankii waxaasoo dhan waxay noqon karaan heshiis caalami ah macnaha marka oo luuqadda ku qoran inta badan waxay tahay labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen labada hogaamiye waxay isla garteen ayaa ku qoran ani marka waxay ila tahay inay heshiis ahaanoo kale arrinkan inay oo laga yaabo oo in aad uga taxadarna tahay arrinka markaan u imaado oo qodobka afaraad oo qoraya in xafiisyo diblomaasiyadeed iyo qunsuliyado labada dalba ay ka samaystaan magaalooyinka waaweyn oo labada dal macnaa ani waxay ila tahay arrinkaas in si fiican looga fiirsado waa tan koowaad annaga hadda hal safaaradan adisababa ku leenahay ayaa laga yaabaa inaan ku dhibannahay bixinta qarashaadkeeda iyo soomaaliyana hadda sidaan dareensannahay ma ku tala jirto magaalooyinka etoobiya inay qunsuliyado iyo xafiise ka furato laakiin ani waxaan isleeyahay ujeedka qodobkaanu inuu noqon karo maamul goboleeda kale xarumahooda oo wakiilo ay ka fura karaan macnaha marka maadaama dowladdii soomaaliya ina awood ay ku dabagasho oo awood sirdoon iyo awood kale ayna lahayn macnaha aniga ilama saxsana in dal shisheeye oo weliba taariikh dheer naga dhexayso in loo ogolaado inay xaafiis meelahaas ka furtaan oo annagoo aan wax saamayna ku yeelan karin oo haddii xataa qalad sameeyaan aan sixi karin macna markaa cilo tahay tallaabo wakhtigeeda ka soo hormartay inay tahay
qodobka toddobaad ee warmurtiyeedku aad buu isha loogu hayay meelaha qaar dadku ay ka hadleen xildhibaana aragtooda ka dhiibtay baraha bulshada arrimaha dekedaha afar dekedood baa lagu soo hadal qaaday iyo sidoo kale sii wadidda heshiisyadii hore oo dabcan iskaashyada la xiriira qodobkan haddaan dul istaagno maxaa kaaga muuqanaya
ani waxay ila tahay markaad fiirisid qaabka loo qoray qodobkan qodobka toddobaad waxaa la leeyahay waa in la soo jiito lana loona sii wado maalgelinta shisheeye oo labada dal iyo geeska africa macnaa aniga waxay ila tahay marka maalgelinta shisheeyuhu ay dalka etoobiya ku samaysanayaan hadda annaga mana na khusayso oo hadda imaaraadka u dambeeyey heshiisyo badan waa kuwii la galayey dowladda etoobiya nagalamana tashadaan mana u malaynaya inay nagala tashanayaan laakiin arrinka hadda laga hadlaayo oo qodobkaanu khuseeyo macnaha waa dekedaha soomaaliya iyo maalgashiga hadda dowladda imaaraadka oo u dambeysay iyo shirkadahooda ay ku samaynayeen ha la sii wado marka laleeyahay ha la soo jiito kuwo cusub hana la sii wado kuwii jiray macnaha waxaa moodaa marka sharciyeyn heshiiskii hadda uu baarlamaan ka hor imaanayey oo dekeda barbare lagu samaynayey heshiiskii oo dekeda boosaaso iyo dekedo kale oo laba dekedooda kaloon la cayimin in la sameeyo macnaha marka waxaa kaloo qodobkaas ku jira hala maalgashado annaga soomaali ahaan haddaan dalka soomaaliya aan dekeda maalgashanayno qofna kalama tashanayno mana aha inaan qof kala tashanno waa madax bannaanida oo dalka ayaa waxay na siinaysaa inaan samayn karno waa inaan heshiis annaga gudaha iyaga ah oo maamulada iyo dadka aan samaysanno weliba waxay ku sii dareen qodobkaas labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen in si deg dega loo dhiso guddi farsamo macnaa si deg dega kelimadaasaa lagu daray oon qodobada kale ku jirin macnaha oo guddi farsamo oo isku dhaf ah oo arrimahaas oo ka shaqeeya qorshahan weyn ani marka waxay ila tahay inay uun tahay sharciyeyn la sharciyeynayo heshiisyadii hore u jiray iyo macnaha laga yaabo tahay mamnuucidii d b wall macnaha in ay ka hor imaanayso marka arrinkan oo ay xayaldaacin ku noqonayso go-aankii baarlamaanka oo uu ku diiday shirkadda oo imaaraadka oo d b wall macnaha marka ani waxay ila tahay heshiis macnaha heshiisyada qaabkan loo qorayo iyo oo macnaha oo la sharciyeynaayo arrimo aada adigu faraha ka baxsan oo aada saamayn ku lahayn macnaa inay qorshe oo aan laga fakarin tahay ugu dambayntii maxaa tala ku soo jeedin lahayd adoo soo koobay
aniga waxay ila tahay laba arinoodaan dhihi lahaa midda koowaad ra-iisul wasaaraha hadda etoobiya tallaabooyinkan wanaagsan oo u bilaabay oo eritreya uu nabadda ugu baaqay jabuuti tegey waddamada dariska dhan tegey oo uu dibhabaynta wado anigu arrin inay wanaagsan tahay ila tahay laakiin markaad fiirisid etoobiyaanka siyaasadday kula dhaqmaayeen dalka soomaaliya oo labaatan iyo toddobadii sano oo lasoo dhaafay soomaalida hadda annaga hadal wax ma noo taraayo waa inaan aragno in ay dowladda etoobiya iyo ra-iisul wasaaraha cusub ay go-aansadeen inay siyaasaddii oo faragelinta iyo la dhaqanka maamulada sida goonigoonida loola dhaqmaayo iyo weliba oo faragelinta siyaasadda gudaha oo soomaaliya inay wax ka bedeleen markay arrintaas wax ka bedelaan waxaan leenahay waa arrin oo tusaale ahaan soo dhoweyn mudan qodobka labaadan rabo inaan inaan inaan ku soo xiro waxay tahay in soomaaliya sidaan hadda ognahay dagaal ayay ku jirta waqti dheer hay-adihii oo dawliga ah ma dhisna macnaa dowladda haddaad si saxa u fiirisid xayndaabka magaalada muqdisho macnaa meelo ka mida ayayna si fiican uga talin ka badan awood fulineed ma ku laha sidii horey dad khubaraha u yidhaahdeen qawaaniintu haddayna seef wadan waa kelmado heshiis kastoo gasho haddaadan fulin karin waxba ma tarayo ani markaa ila tahay in aan culayska saarno in aan hay-adihii dowladda hirgelinno maamul goboleedyada iyo dadka soomaali ahaan annagu aan u heshiinno oo aan dowlad wax ku ool ah oo xuduudaheeda maamuli karta aan samaysanno marka hore intaan heshiisyada gelin markaas kabacdi ayaa waxaa noo suurtagal ah inaan dalalka dariska aan la heshiinno oo aan heshiisyo galno kaasi wuxuu ahaa doctor axmed maxamed khayre oo bartay qaanuunka caalamiga ah waxa u warramay waryahayga magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
xaatanna etoobiya ugaas cabdiraxmaan ugaas maxamed ugaas aadan daraawiish oo ka mid ah hogaamiyayaasha dhaqanka ee mid ka mida beelaha degadhulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya ayaa lala soo xiriiray idaacadda v o e da wuxuuna sheegay in ciidamada liyu booliiska maamulka ay weerar ku qaadeen beeshiisa dagaalkaasina ay keentay khasaaro nafeed iyo mid barakacaba jaamac bulla jaamac ayaa ugaaska oo ku sugan magaalada adis ababa khadka telefoonka ku weydiiyey sababta uula soo xiriiray v o eda ugu horeyntii sababaha idinla soo xidhiidhay waxa weeyaan dhibaatooyinka ka dhacay waxaana anagoo ramada degan jigjigaa jinaxsani tulli guuleed iyo bankaa diida waale baydaa weligayba reer jigjigaanu ahayn anigaa jigjiga ku dhashay aabahay baa ku dhashay reer jigjigaanu ahayn waxa weeyaan ninkaan maxamed cabdi maxamed cumar baa wuxuu naga soo raafay wadankii aan u dhalanay anigu dadeedu waa toddobaatan jir baan ahay hadda ninkaygaa toddobaatan jirkaa aqalkaygii baa laigu yimid waa layga soo saaray waa waa lay xidhay habeen baanu ku xidhneen meesha anigii ciyaalan adeero ahay oo fara badan ka mid yahay ninka hodeelka weyne sita garan la yidhaah jijiga uga caamsan iskale maxamed cabdiraxmaan la yidhaah waxaan ihi war maxaan biinay oo naloo maxaan biinay oo naloo raafayaa waxay idhahdeen markii aan ogaanay inaad tihiin qowmiyadda oromada ka soo jeediin waxaan go-aan ku gaanay waddanka inaad ka raabna kuma noolaan kartaan war oromiya soomaali waa dad walaalaa waxba kama dhexeeyaan waa dad isguursado waa dad ah maaragtay inan iyo abtigiiya dadkaas da dagaal ka dhexeeya maaha maxaa jira markaa me waxay idhaahdeen ilaaba ilaa waa inaad waddanka ka baxdaan oo wayna soo raafeen waxayna keeneen markaan habeen xidhnay magaalada jinacsani sidaasaan waddanka kaga soo baxnay dadka lasoo raafayna ilaa hal milyan iyo saddex boqol oo qof saddex boqol oo kun oo qof buu gaadhayay dhibaatooyinka meesha ka dhacay waxaa la dilay lama tirin karo waxaa lasoo raafay waxa weeyaan dee iminka magaalada sabahan inagay degan yihin waa la arkayaa meesha waxa weeye ninka cabdi maxamed cumar iyo ciidanu samaysay ilaa maalinta ilaa maanta oo sagaal bilood gaadhaysa deegaankan ugaaska u ahay dagaal bay ku wadaan waayahay ugaas maalin dhawey a ugaas waxaad noo sheegtaa goormee ayay dhacday in dad la raafo oo laga soo saaro jigjiga iyo deegaan kaleba xaggeena weeye marka jigjiga laga tago meelaha kale oad leedahay dad baa laga raafay waxa weeyaan ilaa wajaale ilaa iyo maaragtay qabri bayax dhul badan baa laga soo raafay taasi waxa weeyaan wax telefishinadii caalamka laga daawaday weeyaan wax maaragtay hadda laysweydiin kara maba ahaba waktiga marka waktigee ayay dhacday adigu ilaa had muddo sagaal bilood waa laga joogaa inta ayada ay maaragtay arrintaas jirtay maxaa marka cusub oo maanta keenay inaad v o eda arrimahaas la wadaagto maxaa kusoo kordhay wallahi waxaa kusoo kordhay dagaalkii oo joogsan waaye oo daraad iidii uu dagaal dhacay oo waxa weeyaan ninkaasi dee ciidan buu leeyahay ciidankiisii hubaysnaa weli weli dagaalkii aanan waxba laga qabanin dowladda waan u sheegnay waxa weeyaan dhibaatada jirtahay waa mid joogtaa bay noqotay taasaa nagu kaliftay inaad nala soo xidhiidho xaggee daraad uu dagaalka ka dhacay khasaare intee la-eg buuna geystay dagaalkaasi wallahi dagaalkaasi wuxuu ka dhacay waa dankan la yidhaahdo la yidhaahdo diida waaleeda ka sarreeyay jigjiga meel birsambiyo tuli guuleed oo kale maxaa idhaha jinacsani hareeraheeda uus weyne hoosaale maxaa idhaha dee dhul bankaas oo dhan buu dagaalku ka dhacay ugaas cabdiraxmaan ugaas maxamed sida aad sheegtay waxaa oromo iyo soomaali waa dad muddo wada deganaa waa dad isdhex galay isu abtay arrimahaas sagaalka bilood qaatay ma isku daydeen inaad xal u heshaan dhinac dhaqan iyo dhinac siyaasadeed intaba wallahi waxa weeyaan in badan baan isku daynay laakiin ninkaas oo haysta ciidan hubaysan oo aan cidda u aaba yeelaynin baa meesha jooga dadka la joogay coqaashiina ma hadli karaan oo maaragtay wixii wax xal ah ma samayn karaan marka xagga oromiya in badan baa la isku dayay in arrintaas maaragtay la sameeyo oo lasoo dhoweeyo oo dadka walaalaha arrintooda maaragtay arrintaa la qaboojiyo dee oromida soomaali waxba kama dhexeeyaan ugaa ciidankiisa un baa deegaankaa dadkaan anigu ugaaska waa gaarsan layidhaha beelaha degan jilacsani iyo maaragtay ilaa gursum sidaa degan maxaan idhahdaa jarsagoora ilaa tulli dadkaa degan buu dagaal ku hayaa marka taasaa nagu kaliftay inaan idinla soo xidhiidho ugaas ugu dambayntii dowladda deegaanka ee cabdi maxamed cumar uu madaxweynaha u yahay had iyo jeer waxay yidhahdaan eedeymahaas wax ka jira ma lahan marka maxaad isleedahay xal way u noqon kartaa eedaha aad soo jeedinaysaan iyo dhibka aad leedahay wuu jiraa sida looga gudbi karo wallahi eedaha ninkaasi waxa weeyaan meesha in isaga laga bedelo mooyaane wax kale oo xal ah oo meeshaa jira ma jiro xalku waxa weeya ninkaa meesha laga qaado maxaa yeelay sagaalkaa bilood hudheelaha iska xidhan waxaa xidhan maaragtay dadkaa la soo raafay ee oromo hantidii ay lahaayeen oo dhan baa iyo maaragtay wuxu dee la qaatay oo iska dayacan dadkiina maaragtay wuxuu u dhibaataysan yahay anigu dee waxaan odhan lahaa fikirkeyga ninkaasima in meesha laga bedelo baan odhan lahaa
kaasi wuxuu ahaa ugaas cabdiraxmaan ugaas maxamed ugaas aadan daraawiish oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee mid ka mid a beelaha dega dhulka dowla deegaanka soomaalida etoobiya waxauu khadka telefoonka ee magaalada aadisaba ugu warramaya waryahayga jaamac buulla jaamac
waa hagaag dhegaystayaal waxaa naga xusuusin ah in aan isku dayno inaan la xiriirno wasiirka warfaafinta ee dowla deegaanka soomaalida ah etoobiya iyo mas-uuliyadda si ay uga jawaabaan bal eedahan loo soo jeediyey balse noomay suurtogelin inaan qadka telefoonka ku helno marka ugu horeyso oy noo suura gashana waan idinla soo socodsiin doonaa waa hagaag markana haddii aan bal aadno dhinaca dalka kenya dhowr ka mid a askarta ciidamada wadanka kenya ayaa ku dhimatay markii qaraxa dhulka lagu aasay gobolka wajeer ee waqooyi bari dalkaasi kenya lagula eegtay sida la sheegay khadka telefoonka ee gaarisa haddaba waxaa ku jira wariyaha v o eda maxamed faarax shire maxamed soo dhawow sida wax u dhacee noo sheeg
irawareegyo kala duwan oo zahra aan la xiriirnay deegaanka buuji garaf oo countiga wajeer ka tirsan waxay sheegayaan in gaari ciidamada booliiska gaar ahaan ciidamada a d da ay leeyihiin qarax lagula beegsaday halkaasi sideed kamid a ciidamada booliiska oo ay saddex kamid ahayn ciidamada keyka ee booliiska ee soomaalida gobolkani kasoo jeeda ciidamada sida gaarka loo tababarayna ay kamid ahaayeen dadka halkaasi ku dhintay
waa garta marka siday wax u dhaceen dowladda faahfaahin ma ka bixisa ilaa iyo haatan
madaxa ugu sareeya ahna gudbaridaha dhanka amniga gobolkani maxamuud saaleex oo saxaafadda maxalliga dalkani kenya la hadlay waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab ay halkaasi qaraxa ugu astay gaaridaasi ciidamada booliis halkaasi marayay islaa xilliga ay geeridaasi ku timid ciidamada booliiska ee gaaridaasi duur saarnaane ay halkaasi ka baxsadeen haddana saalex waxa uu sheegay in halkaasi ciidamo gurmad ay u direen ilaa iminkana ciidamadaasi waa ay kusii socdaan dadku deegaanku ma sheegin tira ciidamo ilaa iminka meesha soo gaaray balse waxay sheegayaan in qaraxaasi uu dhacay ciidamada halkaasi ay ku dhinteen balse deegaankaasi ay ciidamo kusii sugnaayeen waa garta marka cid loo soo qabtay ama ilaa iyo haatan warbaahinta intaas wax ka badan oo faahfaahina qaraxaasi ma jiraan
ilaa iyo iminka ma jiraan cid loo soo qabtay oo ciidamada booliisku dabagalay ay ku sameynayaan keliya taliyaha ciidanka booliiska afhayeenka ciidanka booliiska dalkani kenya iraahde horaan waxa uu digniin ka bixiyey in xilligan bisha barakeysan ee ramadaanka lagu jiray lasoo dhaafay iyo xilliga koobka adduunka uu soconayo ay noqon doonaan weeraro iskaxixiga inay kooxda al-shabaab ka geysan doonaan gobolkani kanna waxaad moodaa in ciidamada booliiska ee dalkani kenya ay kasii warhayeen balse dadku waxay isweydiinayeen oo keliya haddii laga sii warhayay oo dawladdu ay sii sheegaysay maxaa loogu hortay waay marka walaac fara badan ay shacabku muujinayaan deegaanka oo la hadlay waxay sheegayaan in cabsi badan ay soo food saartay boonji garas deegaanka garisa wajeer hoos yimaada dhanka aan iraahde wajeer county hoos yimaada waayadan qaraxyada ayaa kusoo badanaya marka loo barbardhigo dhinaca laamu iyo sidoo kaleeto dhinaca xuduudda markii la fiiriyo liboy dhankeeda oo hadda soo roonaanaysa marka hadda dhinacan maxaa keenay ammaan xumada inay kusoo badanayso waayadan dambe
dabcan waa farsamo dabcan kooxda shabaab ay doonaysa in ama indhaha ciidamada booliiska ku leexiso ama waa kolba waa farsamo military ama ciidan oo kooxdaasi ay leedahay laakiin kenya ciidamo badan ayaa xuduudda ka joogo dadaalo fara badan ayayna ku jiraan had iyo jeer dowladda dalkani kenya ciidamadeedu waxay soo qaqabtaan tiro badan oo shabaab ah ay ku sheegaan ay doonayeen inay dhibaatooyina ka geystaan marka waa waa duuf dabcan dhacayo waana dabcan rag inta badan la dhihi karo ay si toos aysan ciidamadu isku arag laakiin dabcan qaraxyo dhulka la gelinayo waa arrimo inta badan gobolka hadda kusoo cusboonaanayo waa tahay aada buu umahadsanyay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda ee gaariso maxamed faarax shire oo khadka telefoonka ee gaariso noogu sheegay sideed ka mid a ciidamada kenya ee sida gaarka u tababarna a p da lagu magacaabo oo ku dhintay qarax lagula eegtay deegaanka boonji garas ee hoostaga degmada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya wixii waray kusoo kordhana idaacadeheena dambe ayaad ku maqli doontaan haatanna waa barnaamijkii wicitaanka iyo jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba hadahay oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan qormadeenna wicitaanka dhegaystaha waxa ay ku saabsan tahay socdaalkii uu shalay ku yimid soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed sida aad wararka idaacadda v o a ka dhegaysateen waxaa socdaalka ka sokow lasoo bandhigay qodobo aad u badan oo la sheegay inay labada dowladood ku heshiiyeen inkasta oo qodobada lasoo bandhigay badidood ay ahaayeen kuwo horay looga wada hadlay heshiisyo kalena laga gaaray haddana waxaa ku jiray dhowr qodob oo cusub oo ay ka mid ahaayeen dekedaha iyo waddooyinka loo dhisayo in ay labada dowladoodii ka faa'iidaystaan maalgashi shisheeyana ay u raadiyaan arrimahaas iyo waxa la halmaalaba waxaa inoogu marti ah cabdisalaan hadliya cumar oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo haatan ku sugan nairobi kenya mudane hadliya kusoo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aad baa umahadsantahay jaamac ugu horreyn sideed u aragtay safarkii shalay uu ku yimid ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya magaalada muqdisho waxa weeyaan horumar xoog la weeyaan in maaragtay labada wadan ee jaarka ah dadka walaalaha in la isafgarto oo la wada shaqeeyo si aad u og tahayba waxaynu leenahay taariikh badan oo soo jirtay in badan oo oo dheer hataa haddayna qaarkeed ayna fiicnaan jirinna hadda soo fiicnaatay waxaynu leenahay oo kale cilaaqaad naga dhexeeya oo xagga nabadgelyada in ciidamo etoobiya oo walaalaheena ay naga caawiyaan sidii argagixisada aan waxu wax uga qaban lahayn oo qarniga afrika oo dhan laga dhigi lahaa nabadgelyo tanna waa waa waxa weeye uun tallaabadii saddexaad ee ku xigtay ee muhiimka ahayd in mataqaanaa not only inaan taariikh wada leenahay inaanu iska kaashano xagga nabadgelyada inaan xagga maaragtay dhaqaalaha iyo iyo dadka isku soo dhawayntooda iyo dhaqankana aan iska kaashano waa wax fiican intee in la eg oo kale ayaa qodobada lagu heshiiyey ka mid ahaa kuwii horay looga soo shaqeeyey hore waxa waxa waa saan kugu sheegayba waxaa jiray oo muddo badan socday iskaashiga xagga nabadgelyada waxaa kaloo jiray agreement kale oo aan dowladdii dowladda ka horreysa ay gashay oo ahayd in xagga dhaqaalaha la iska kaashado laakiin aan la tifiqya tirin oo aan weli waxba aan markii dowladdii hore ayna ka qabanin heshiisyada la galay maxaa kugu cusbaa heshiisyada waxa waa waa waxyaaba specifica ku jiray mid waad sheegtay in mataqaanaa portska la develop gareeyo in la sameeyo infrastructure in la sameeyo sidii la iskugu soo dhawaan lahaa xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo iyo mujtamaca inaad og tahay iyo in kale mooyi imikadan aan joogno hadda waxay arday badan oo soomaaliya etoobiya wax ka dhigata ciidamo sooma etoobiya jooga soomaaliya waa laysku furan yahay waa la wada sheekaystaa waa laysku midbaa yahay waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabooyinkii ee lagu samayn lahaa hirgelinta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad dhegeystayaal nagala socotaan aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha cabdisalaan hadliye cumar wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya maxaad weydiin lahayd assalaamu calaykum magacaygu waa cabdiqani jaamac jooga magaalada hargeysa aad baan horta ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan ka qayb galayo oo aan wasiirka aan wax weydiinayo ku saabsan arrimihii maanta madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya uu ku yimid midda labaad horta koobaad haddaan wax yar oo maaragta aan ku darsado ra'yigayga waa arrin u muuqata horumar aada u ballaaran in la gaarayo haddii heshiisyadaas la hirgeliyo maadaama etoobiya ay tahay waddan populationkiisu aada u badan yahay annaguna aan nahay waddan burbursan ee hadda magaranaysa dhaqaalihiis xun yahay laakiin kheyraad fara badan haysta oo dekado iyo marino caalamiya haysta marka heshiisyadan waa heshiisyo sida aan u arko haddii la hirgeliyo ay ay ma garanaysaa faa'iido badan ay ka imaan karto laakiin arrin baa jirta oo dadka soomaaliyeed mar walba meelay joogaan way iska shakisan yihiin shakigooda wuu iska badan yahay waddanka etoobiya waa waddan geeska africa markii loo eego aada awood badan u leh xagga influenciga of ma garanaysaa siyaasadda militarily markii loo eego waxyaalahaas oo dhan dadka soomaalida intooda badan waxay aaminsan yihiin in ay ka faa'iidaysanayso dalka etoobiya sida shakiyadaas oo kale waxaa keenaya
raalli ow cabdiqani marka waktigaa dartiis su-aashaada u gudub marka okay waan soo gaabinaya shakiyadaas oo kale marka ay keenayaan ciidamada badda oo etoobiya sheegatay inay samaysanayso toddobaad ka hor haddana ay heshiisyo la gelayso marka shakigaas dadka soomaalida ay qabaan maxaa ma garanaysaa looga shaka bixin karaa wasiirka haduu nooga jawaabay aad aad ayaad umahadsan tahay wasiir hadliye cabdiqani jaamac oo hargeysa jooga aad ayuu usoo dhoweeyey safarka ra-iisul wasaaraha iyo heshiisyada la galay laakiin arrin ay soomaali badan la qabaan ayuu ka shanqaliyey kusoo dhowow waad mahadsan tahay cabdiqani waxaan u malaynayaa horta wax details oo ka soo baxay oon anigu ka warqabaa ma jiro in la yidhi waxay rabaan inay samaystaan ciidamo ciidamo badda laakiin arrinta muhiimkii waxa weeye annaka haddaan soomaali nahay iyo xabashi nahay etoobiya nahay in aan dhaafno taariikhdii hore ee ina dhex taallay ee xumayd oo aan eegno taariikhda cusub ee adduunku ku wada nool yahay ee iskaashiga iyo dhaqaalaha iyo wanaagga iyo waxwada qabsashada inaan ina inaan ka fekerno marka walaalahayga shikigu ku jira shiki mar walba wuu jirayaa waayo laba wadan oo kala gooniyaan nahay waxaan nahay wadamo taariikh leh laakiin waxaa muhiima in mataqaanaa idaylkeen aan aragno dadkan iyagu waa waxa weeyaan waa waa jaarkeeni ma guurayaan innaguna jaarkoodii baan nahay ma guurayno markaa su-aasha imanaysaa meesha waxa weeye sideen u wada noolaanaa sideen u shaqaysanaa oo sidee dadkeena soomaalida ee maatida iyo masaakiinta leh iyo dadka xabashida ee maa maatinta iyo masaakiinta leh sideen wax ugu wada qabanaa marka maskaxdaasi in inay isbedesho weeye oo oo mataqaanaa loo arko sida wixii specifiga ay iyagu doonayaan amba inagu doonayno dee dawladdeena iyo dawladda etoobiya ka wada hadli doontaa wasiir hadliye mas-uul sanaad soomaaliya ka soo ahayd sidaa aad la socoto daruufaha jiro way adag yihiin ma ahan wax si fudud loo iloobi karo dabcan waa wax fiican arrinta aad sheegtay laakiin waxaa la isweydiin karaa tii soomaaliya oo ahayd in aanu dhul iyo dad naga maqan yahay oo aan etoobiya ku colaadinaynay maanta tabar ayaaba naga hortaagan oo annagaa taakulo u baahan waxa waxaan u malaynaha jama in ay ahayd arrinta aynu dalkeena sheegan jirnay iyo dadka soomaalida doonayna inaan caawino waxay ahayd dadkeena jooga etoobiya ee dadka isku isku isirka nahay ee soomaalida in la cadaadin jiray in dhibaato lagu hayay inaan dhibaatada ka damqanay oo aan nidhi annaga dhibaatada dadka iyaga ma ogolin intaan annaguna nool ah maanta arrintaasi way isbedeshay dadka etoobiya jooga ee soomaalida ee isirka u leh waa dad reer etoobiya waa dad etoobiya ka mida waa dad dawladooda ku jira waa dad baarlamankooda ku jira baarlamanka af soomaaliya lagaga hadlaa marka arrimahaasi way isbedeleen marka dib un uma noqon karno inaa hore o eegno weeyaan dhanka etoobiya se isbedel miyaa ka jira iyagu baahi ay soomaaliya u qabaan inay dhulka soomaalida qaataan ma jiraan soomaali badan baa arrintaa ka shakisan well i don't think meesha in lasoo dhaafaan u malaynayaa waktigii dhul la kala qaadanayay iyo xoog la isku qasbayay iyo inta labaatan sana aan kala daadsanay in dhulkeeniina weli waan waan haysanaa waaya haddii ay jirtana dee uma malaynayo markaa in ciddii doonaysa duudsi ninkii doonaya wuu heli doonaa wuxuu doonayo laakiin anu ma qabo maanta in halkaa la marayo maanta jigjiga waa magaalo jirta awbare waa magaalo jirta lafaciise waa magaalo jirta dhagaxbuur waa magaalo jirta danood waa magaalo jirta waa dadkii soomaalida ku nool waxayna ka mid yihiin ummadda weyn ee kala wada duwan ee dadka reer etoobiya xuquuqdoodana iyagaana raadsanaya wayna haystaan intii badnayd waa tahay dhegeysto kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga iyo meeshaa joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan magacaygu waa abuusaraa abubakar cabdi cali asmiga farayaasha kuma nool caasimada dalka oo ah faraaga bugarisida qoyska haddii aan ugu golo barnaamijka etoobiya anaka waxaa colaad naga dhexeysaa oo colaad soo jireen enemy inoo tahay anaka cadowkasi anaka uman anaka difaacan ah weligeeda ayadaa adulana ayadaa noo ah waxaan ka rabaa marka wasiirka soomaali galbeed keliya ma aha dhulkan hadda jamhuuriyadda dagaalka kuwa jahankeeda goobta ay ka samaysay goobta soomaaliya leesiisay goobta ay isku burshay annaga oo og qorshihii wilos ee konton sanano gudaheed dunyada soomaaliya waxyaalaha ay jireen ay ka mid noqonayso dagaalka kadhaca kili kala xadidin doono maxaa iska dhintay ee hadda ay fulinayeen nin ku xigay fulinayay oo dugsiga uu qorshihi ku korinay siyaari jiray islaankaas maxaa ninka abiy axmed oromadaana nin magacyaal sibeera sidii la afkimas ee kansatay oo afar saxaabo oo waayahay su-aasha su-aashaada koowaad waan garanay goormay etoobiya ka tanaasushay xaggeyse ay uga tanaasushay su-aashaada labaad waa maxay su-aasha labaadna waxaa waxaan ka rabaa weydiina maxay madaxda soomaaliya isu jilcinayaan ma etoobiya ma inay dishay ka baqayaan shacabka soomaaliya inay dish kama baqayaan laakiin ayagu maxay ka baqayaan maxay isdiidaan hadda wax soo warta facebook waxaan ka arkayay wasaare kheere oo labada gacmood kalilaada hab ugu siinaya abiy axmed oo abiy axmedna hal gacan oo dhismaya dhinaciisa oo yani ina caadi hataa iska ahayn sidaa kor u qaadin darisiinayo oo oo hal waayahay Eh, marka iyo iyo asagana markuu wasaare wasiirka arrimaha dibadda ahaa su-aal la weydiiyey ahayd university loo weydiiyey xaafis ahayd see ku dhacday in gabra wasiirka soomaaliyeed uu akrinaya uu ab- gacmaha- abuukar abuukar waa ka xumahay teleefankaada aad buu u gogo'ayaa labadii su-aalood baan ku daynaynaa labadaa su-aalood waan garanay mudane cabdisalaan hadliyo cumar laba su-aal ay- ayo talow soo jeediyey
si fiican uma maqleen abuukar eh, walaalkay laakiin i- i- iigu celi labada su-aalood tii hore waad ii sheegtay waxaa weeye goormay eh, etoobiya ka tanaasushay dalkeena miya haa tan labaadna waxaa weeye siyaasiyiinta soomaalida cabsida ay etoobiya ka qabaan maxay tahay shacabkeennu kama baqaane iyaguma inay dishay ka baqayaan asoo tusaale usoo qaatay in ra-iisul wasaare kheyre markii hadda uu yimid ra-iisul wasaaraha uu si kal iyo laaba laba gacmood ugu salaamay halka uu ra-iisul wasaaraha abiy axmed hal gacana uu ku salaamay labadaas su-aal weeye horta su-aasha hore waa waa tii hore unbay in yar ka duwan tahay ee waxaan u malaynayaa aniguna oday weyna waanahay in dhibaatada etoobiyayna dhex taallaa inay tahay xuquuqda dadka soomaalida ee etoobiya degan sidii loo heli lahaa marna waxaan rabnay inay xataa hadday taasi suurtoob weydo innaka aynu dowlad keliya kulligeen wada samaysan lahayd waxaan u malaynayaa marxaladdaa waa lasoo dhaafay maanta magan waxay noo ah jigjigaa inoo ah magan dad soomaaliya ah xukuma dadkii deganaabaa iskale baarlamankay u doortaan afka soomaaliga baarlamanka lagaga hadlaa marka anigu waxaan u malaynaya conflictkaasi dhinacaasi in uu in uu ka dhammaaday dee inaan doonayno uun inaan eh, inagu eh, soo keenno eh, jigjigiina noqoto hargeyso oo kale amba muqdisho oo kale haddaan doonayno waa war gooniya laakiin uma malaynayo mabda'a soomaalidu inuu sidaa yahay iyo siyaasadda soomaalidu waxa weeye ummaddaasi uu eh, gaaladii waddanka kala qey- qaybinaysa ay kala wada qaybisay afrika oo dhan in la wada noolaado oo wax la wada qabsado oo nabadgelyo laga shaqeeyo waayo potentialkeenu waa wax yaab la weeye khayraad badan baan leenahay dad fiican baan leenahay dhalinyar doonaysa inay wax qabsataan leenahay dadka reer etoobiyana waa saas oo kale mudane cabdisalaan laakiin Eh, waxa uu ka arrinta kale.
hadlay eh, abuukar waxa uu ka hadlay waxaa weeye dhinaca etoobiya iyagu goormay ma ka tanaasuleen annaga teeni waan garanay maya haddii eh, maaragtay loo baahdo haddii waana loo baahan yaha laga yaabaa haddii loo baahdo in marka maaragtay madaxdu wada fadhiisato in treaty laga wada hadlo oo hadduu treaty hore jiri jiray treaty kale oo bedelo la keeno dee madaxda soomaalida taasi eh, mas-uulka ah su-aasha labaad oo ah eh, ma fahmin walaalkay wuxuu ujeedo abuukar Eh, meeshani cid cid ka baqdaa ma jirto dad soomaaliya oo rag iyo dumarba leh ayaa muqdisho jooga magaalo walbana jooga inoo taliya ku dadaalaya sidii ummadan burburtay la iskugu wada keeni lahaa oo wax loo qabsan lahaa oo wanaag looga shaqayn lahaa inuu qof laba gacmood qof ku salaamo iyo inuu la- inuu hal gacan ku salaamo iyo eh, waxaasi uma malaynayo inay tahay wax muhiim ah waayahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa Eh, dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka marka ugu horeeya waxaan dhamaa- waxaan salaamaya dhammaan mujtamaca muslimiinta meel walba ay joogaan khaasatan een, ummadda soomaaliyeed Een, marka xigtana een, walaal waxaan rabaa inaan mudanaha weydiiyo annagoo og xaaladda aan ku jirno iyo heerka ay wax marayaan heshiiskan aan lala galayno wadankan deriskeena annaga maxay tahay faa'iidada noogu jiri karto aad iyo aad baad umahadsan tahay waa su-aal eh, muhiima magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogta laakiin waad ka tagtay waa maxamuud jaamac walaal muqdisho aan kaala socda walaal maxamuud waad mahadsan tahay annaga faa'iido badan baa noogu jirta faa'iidada noogu jirta waxa weeyaan horta waxaa laga wada hadlay amuuro fara badan oo dalka soomaalida iyo dalka etoobiya labadaba faa'iido u leh faa'iidada ugu horreysa oo noogu jirtaa waxa weeye inaan nabadgelyada labadaa wadan ka dhexaysa iyo iskaashiga ee argagixisada la dagaalankeega la xoojiyo faa'iidada labaad ee ku jirtaa waxa weeye inaan innaga baayac mushtarkeena rag iyo dumarba aan u helno market oo ay ka iibiyaan waxa ay doonayaan faa'iidada saddexaad ee ku jirtaa waxa weeye baddan ilaahayna siiye ee dheer ee kalluunku ka buuxo in aan dariskeena la wadaagno oo sidii aan uga faa'iidaysan lahayn oo lacag uga samayn lahayn oo dalkeenna hore ugu marin lahayn aan aan aan aan ka shaqayno marka uma malaynayo maaragtay kulli wixii lagu heshiiyey oo dhan ima hor yaalaan laakiin heshiis etoobiya iyo soomaaliya dhex mara faa'iido uu leeyahay maahane khasaaraheedu uu yaryahay waxaana ku kalsoonahay aniga dowladda maanta joogta oo maxamed cabdulaahi maxamed iyo xasan cali khayre inay yihiin dad waxgarada oo soomaaliya oo daacada oo karti leh oo waxaad sheegayso ka digtoonaan kara kana digtoon inay yihiin waa in dadka inoo taliya mar walba aan inagu supportkeena siinaa markay qaldayinan daawa qaldan yihiin mudane cabdilaan haldiye haddaan halkaasi uga baxno dhegaystayaasha sida aad carabka ku dhufatay qodobo waxaa tirisay aad leedahay dan ayaa ugu jirto ummadda soomaaliyeed oo ay kaga faa'iidaysan karaan heshiiskan ma is leedahay heshiiskan intiisa badan waa la fulin doonaa annaga halkaan marayno marxaladaan marayno iyo arrinta innaga iyo dalka dariskeena etoobiya ka dhaxaysa waxa weeye dowlad waloo timaadaaba inay wixii waajibkeeda qabato inteeda ku biiriso dowladii hore waxay qabteen way ka geysan tahay dowladda hadda maanta joogtaana adigaa arkaya barnaamijkay soo bandhigeen iyo barnaamijyo badan oo kale iyaguna insha allah intooda ay qaban doonaan haddii ay mar labaad la doorto oy sii joogaanna way sii wadi doonaan haddii kalena dad kale oo soomaaliya iman doonaan dhinaca dhaqaalaha markii laga tago waxaa ka mid ahaa qodobadii laga wada hadlay oo la yidhi waa lagu heshiiyey qodobo horay uu ra-iisul wasaarihii abi ka horreeyey uu ku dhawaaqay isaga oo madaxweynaha soomaaliya uu jooga adisababa oo ka mid ahaa in soomaaliya madax banaanideeda la tixgelinayo arrintaasi ma uun afka baarkiisba mase waxaad is leedahay waa wax dhaqan geli karo oo dowladda etoobiya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka abo ay ku hamin karaan in dhowaan la gaaro anigu uma haysto in ay arrintaasi arrin etoobiya u taalataan waa arrin dadka soomaalida madaxda gobolada iyo dowladda dhexe u taala iyo dadka soomaalida oo dhan sidaan inagu isku habeyn lahayn oo dadka dariskeenna aan ula dhaqmi lahayn iyo kuwa inoo dhow iyo kuwa inaga inaga fogba laakiin anigu uma haysto in mataqaanaa ay tahay eed wadanka la leeyahay uma haysto waxa weeyaan inagu inaan ishabayno weeyaan faahfaahin haddaad ka bixisa arrintaas maxaad ka wadaa wadan walba wuxuu leeyahay distor buu leeyahay wuxuu leeyahay mataqaanaa regulation iyo xuquuq iyo wuxuu leeyahay si laysku afkarto oo ka dhexeeya dowladda centerka iyo dowladaha riijamada ka dhexeeya oo oo la wada socdo marka waxaan u baahannahay in arrintaasi inta la wada fadhiisto aada looga sheekaysto sidii ayaantii dhaweytaba arrimo kale looga sheekaystay oo loogu heshiiyey baydhabo loogu heshiiyey waxaana arrin kalena waa very clear waana international law wax alla wixii maanta la samaynayo oo soomaaliya gudaheega laga samaynayo haddayna dowladda dhexe ogolayn maaha wax sharciya markay noqoto cilaaqaadka lala samaysanayo riijamada markay noqoto treaties lala heshiinayo wadamada kale wax wax sharciya maaha marka waxa weeye uun innaga dhibaatada aynu soo marnay ee ku jirno ayaan liicliicaynaa maahane arrintu ma ahan arrin ay etoobiya ayna qasbayso amba waddan kale ayna qasbayo innaga inoo taallaa sidaan u heshiin lahayn oo wax u wada qabsan lahayn oo dowlad walba dowladda gobolkana waxeeda loo ogolaan lahaa dowladda dhexdana waxeeda loo ogolaan lahaa tamanshiibeedana waxeeda loo ogolaan lahaa waayo waxaan ku heshiinay saddexdaa dowladood inaan samaysano ta dhexe mataqaana regionka iyo taa magaalooyinkeenu heshiidyada dowladda hoose waayahay mudane hadliya ugu dambeyntii heshiiska maanta muqdisho carabka looga dhuftay ma ahan intiisa badan sidii aan horeyba isugu raacnay wax cusub waa heshiisyo badan oo horey loogu soo celceliyey ma isleedahay heshiisyadan iyo heshiisyadii ka horreeyeyba wax dhaliila oo adiga ogaanta aad u heli karto oo aad isleedahay inkastoo ay fiican tahay xiriirka labada dowladood in la wanaajiyo laakiin khataraha noocaas oo kale a ayaa ka imaan karo hadday doonto farsamaha noqote
wa wa wax wal oo la rabo in la sameeya baba horta midda hore aan ugu horeyso kule waxa weye heshiiska maanta la sameeyey waxaa ku jira qodobo aan berigi aan aanan anigu hore u maqlin waxaa ka mid a dekedaha la dhisaayo oo oo numberkeeda la yidhi waa afar waxyaabo kalena way way ku jiraan waxaa ka mid a in la yidhi magaalooyinka waaweyn aan geysano consulate waxaa kaloo ka mid ah in waxyaabaha ku jira aanan aan aan hore ugu jirin laakiin wax wal oo la wadaba oo weliba laba wadan oo derisi ay ka shaqaynayaan kolley baa dhibaato way imanaysaa waa tahay waxaa muhiimkuuni waxa weeye inagu inaan foojignaano oo dadkeena inoo samaynayo waxaayo dowladdeena aan support garayno aan aan hore u soconno mudane cabdisalaan hadliye cumar aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa waktigaaga thank you walaalka dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlaynay safarka ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku tegey magaalada muqdisho shalay waxaa inoogu marti ahaa cabdisalaan hadliye cumar wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda toddobaadkanna waa naga intaas tan iyo kulantadeena dambe maqal dambe oo xiisale
jaamac buulla jaamac iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystahana intaasi aan uga gudubno halkaasi aad ka dhegaysanayseen waa washington markana dhegaystayaal waa dhaqankii iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal qoys ahaan geel iyo ari ku filan ayuu lahaa reer miygii ay isku degaanka ahaayeen uma uu hodansanayn waxaase lagu tirin jiray kuwa ladan inkastoo ay arrintu sidaas ahayd haddana wixii uu haystay uma ay muuqan dhaca hantida dadka kale wuxuu ahaa nin malab loogu daadshay taasina waxay cuskanayd hiddihii jiray iyo tabihii lagu soo barbaariyey wuxuuna kala mid ahaa raggii ay isku ayniga ahaayeen maalintii dambe isaga oo duulaan qalqaalinaya oo reero geel badan lagu sheegay u ciidan urursanaya ayaa waxaa la soo joogsaday oday adeer ugu aadanaayo mar walba qaadka xoolaha dadka kale dhallinyarada ka waanin jiray markaa buu ku yidhi maandhow caanaha inta kaa batay aad dhiilaha iyo haamaha u la'dahay iyo xoolaha aad ka maashaaba kugu filan kaana badaneh iyaga iimaanso ha jaleecin moorada islaameed iyo geerasha ugu xeraysana waxaad jaleecdaa kuwaaga oo iyaga indhaha ku qabowso haddiise aadan cagaha dhigin waxaan kaaga baqayaa wax badso wax beel bay leedahay inay kugu dhacdo waxaan kaaga baqayaa maalin maalmaha ka mid ah inta adigana lagugu soo duulo in lagaa mooro duugo tuudaha xalaasha ah ee aad aabbaha ka dhaxashay iyo kan badaneh aad ku soo biirisay reer hebel iyo reer hebelna aad ka soo qaaday waxaan kaaga baqayaa mucurto awgeed in lagu arko goor waagii bariyey adigoo dhiil gabowday la kalahsan oo cidaha xoolahooda maaraaya kula dhex wareegaya si aad caano ugu hesho carruurtaada oo had iyo sactoona aan loo reebin hoy dadka eebbe ka fadhiiso hadalkii odaga rabbi ma soransiin waanadiisiina waxay noqotay tu dhaga awdan ku dhacday wuxuuba ka horgeeyey dood adagoo dulucdeedu ahayd adeerow habeenkii markaan dhinaca dhulka dhigo ilaa aan indhaha isgeliyo oo aan gamco waxaan ka baqaa maruun inaan caana waayo taas baana iigu wacan duulaanka aad iga waaninayso xoogsi kale ma aqaane haddaad ii ballan qaadayso xeryaha ay xooluhu iigu jiraan meeshii ka bannaanba inaad neef soo taagayso dib dambe abaabul duulaan iguma arki doontid haddii kalese ha isku kay daalin markaas baa raggii goobta joogay ee labada nin isu dhagaysanayay ku ka midihii wuxuu yidhi odhay iyo xedhaday odagu gar buu leeyahayoo dadka xoolahooda in la dhacaa sharci iyo xisti midna kuma bannaana hebelna gar buu leeyahayoo nin caana waa ka cabsi qaba fadhigu waa u doqonnimo wax badan ayaan maqli jiray laba garood oo iska garab dhalata waa la arkaa laba bilood oo iska garab dhalatase lama arko waxay ahayd maahmaah aan shaki ka qabi jiray maanta ayaanse dhab u rumaystay sheekadaas gaabani waxay mar kale inoo muujinaysaa meeshii sare ee soomaalidii hore ay caanuhu ka joogeen iyo guud ahaan sidii iyaga iyo jiritaankoodu ay isugu dhafnaayeen taana aan tusaale hor le idinka siiyo waa bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii dagaalkii labaad ee dunida ayaa meel walba ka aloosan dalka soomaalida waxaa ku diriraya talyaani iyo ingiriis mid walibana wuxuu halgan ugu jiraa geeska afrika siduu isagu ugu hari lahaa kan kalena uu uga daaduumin lahaa haddiiba ingiriiskiibaa u haray ha yeeshee waxaa khalkhal weyni la soo gudboonaaday ganacsigii badda ee xeebaha soomaalida isaga gooshi jiray saa waxaa mar qura la waayey badeecadihii ay reer miyigu magaalooyinka u doonan jireen ee in dhowaalaba noloshooda lagaba maarmaanka u noqday ma arage ma aragtay ayaa waxaa noqday dharkii markaas oo dadka intiisa badani ay xiran jireen dhuu oo ah harag la magdeeyey khayraanna way oran jireen waxaa iyagana la waayey sokortii caleentii shaaha timirtii bariiskii iyo wax alla wixii ay safaradu intay bandarada ka soo rogaan ay baadiyaha keeni jireen taasi markay dhacdaybaa laba loo kala baxay nin wixii uu u bartay ka samri waayey oo shaahi uu indhaha ku kala qaadi jiray goor noolba caloosha ku haya iyo mid iska iloobay oo naftiisa ka waaniyey mid is yidhi oo heedheh shaah basharaa kuugu horrayse maxaad ugu barooran maad caanaha kulul ee xoolahaaga iska durduuratid iyagaaba kun jeer ka wanaagsan raggaa dambe ayaa waxaa ka mid ahaa ismaaciil mere darwiishkii la odhan jiray tuulooyinkii sankorta iyo caleenta looga soo iibin jiray markii loo sheegay rubcna allaha ka dhige in waxba laga soo waayey qariirad maranna lagala soo noqday ayuu samray sac dhowaan u dhalay oo daruur la odhan jiray intuu midhacsaday ayay ka dhaadhacday in shaah iyo qaxwaba ay caanihiisu uga fiican yihiin markaas buu tiriyey tix dhowr ujeeddo uu kaga hadlay asi aan ka soo qaadan doono ararta oo uu ku tilmaamay dagaalkii markaa dunida ka socday iyo caanaha daruur siday ugu filaadeen shaahiina ay u ilowsiiyeen wuxuu yidhi digta dhici dayuuradaha lali diifadiyo qiiqa dildilaanka dalanbaabigiiyo dunida ciiraysa dukaamada afxiran uumiyaa kala dabayl raacay minawaaradaa wada degay iyo meydka dibadaystay isku duulka duunyada la dhici dala'a meelaaya dani igama haysoo darwiish daacadaan ahay qaxwihiisa lay diirin jiray daayay hadalkiisii canaha daruur baanintaan dhama dawoobaaye mana doono soor kale haddaan doobi xaabsado eh daa'imow adaan kuu xamdiye way danqumisaaye wax sidaas la ahaado iyo hodantooyada qofka iyo qoyskaba waxay caanuhu astaan u ahaadaanba waxaa la soo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markii gobollada soomaalida qaar ka midihii intay xoroobeen ay midoobeen reer miyi badani waa markay magaalooyinka soo galeen waa halbeegga hodannimadu waaguu isbedelay ee la isweydiin jiray ma waxaa habboon in sidii hore xoolaha iyo caanahooda oo qura lagu noolaado mase waxaa toolmoon dowlad baa la noqday in heerkaa la dhaafo taana aan ku tusaaleeyo tixa ay isdhaabsadeen allaha u wada naxariistay cumar cigaal iyo aadan yuusuf oo aadan carab loo yaqiin waxay ahaayeen laba gabriyaa oo isku ilka beelay xinif maansana ay muddo dheer ka dhexayn jirtay nin waliba midka kale guldalooladiisa ayuu ilbaadsan jiray dabadeedna intuu u gabiyo ayuu ugu halqaban jiray maalintii dambe ayaa aadan carab waxaa loo soo sheegay in madaxweynihii koowaad ee soomaaliya aadan cabdulla cusmaan uu laascaanood sadcaal shaqo ku yimi in aada loogu soo dhoweeyey in cumar cigaal goobtaa ka gebiyey oo madaxweynaha ka ammaanay iyo gabaygaas kadib in gabyaaga loo abaalguday oo gacanta loo taagay xiniftii maanso ee isaga iyo cumar ka dhexaysay ka sokow aadan carab wuxuu taageeri jiray xisbiyadii bidixda u janjeeray ee calan casta loo yaqiin kuwaasoo kasoo horjeedi jiray xisbigii s y l ee madaxweynuhu uu ka tirsanaa dabadeed wuxuu tiriyey tix cumar iyo dowladdaba uu isu mariyey tix halku dhaggeedii oo qurihii uu naga soo gaaray uuna ku andacoonayo inuu yahay nin hodana oo caanaha xoolihiisu ay ku filan yihiin sidaa darteedna aanu dowladba u baahnayn hal dawaar lagu magacaabi jiray oo ow lahaa isaga oo ku dhaadanaya cumarna saboolnimo u qarinaya ayuu yidhi dibjirkiiyo dagaagu ha baryeen dowladdaa nacaye reerkaba dawaar baa ku filan oo diraac dhalahe sidii looga bartay sow cumar inuu jawaabo maaha alla ilahay mid aanu la raagin ayuu haddiiba soo tuuray wuxuu la yaabay horumarka ay dunidu wada tiigsanayso ninkan laga delay ee aan warba u haynin wuxuu la yaabay hal iyo caanaheedu siday ula wen yihiin iyadoo cirka sare loo kala ordaayo ee farsamada casrigaa ay uumiyuhu ku tartamayaan inuu badow yahay isaga oo aadan carab ku tilmaamaya ayuu ku jawaabay adduunyadan hubkiiyo saanadda iyo horumar doonaysa ninka yidhi halbaa ii dhashay oo ku hanti fooqaya lama hayno nimaan dowladnimo haari ku ahayn kana hawooday badow hayjad galay hogatuskiisiiya buuri dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaaha inoo joogo wuxuuna ahaa qaybtii ugu dambaysay caanaha iyo soomaalida taxanihii ku magacownaa waa ino toddobaadka inagu soo fool leh iyo barnaamij kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha intaasi aan kaga gudubna markana bal aynu ku leexano ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee ka socda dalka rushia khadka telefoonka ee gobolka virginia waxaa ku jira waryahayaga jamaal axmed cusmaan jamaal natiijooyinkii ugu dambeeyey ciyaarahan haddii aad balnaanta maanta noo sharaxdo
waad mahadsan tahay zara goordhow ayay soo gabagabooday ciyaartii labaad ee maanta dhacday ay isaga hor yimaadeen wadanka jarmalka oo koobkan difaacanaya wadanka mexico waxaana ciyaartani ay ahayd mid xiiso badan oo si gaar ah indhaha lagu hayay maadaama ciyaaraha ugu xiiso badan maanta dhacay ay kamid ahayd marka waxaa ciyaarta ay kusoo dhamaatay qaybtii ugu dambeysayna sagaashan daqiiq lagu talagalay ay ku dhamaatay gooli waxba oo xulka dalka jarmalka looga naxsaday waxaana ka dhaliya ciyaaryahan hervin lozano oo u dheelaa naadi kubadda cagta b s v ee dalka holland islamar ahaantaasina isagu oo ahaa halyeygii kooxdaasi mexico guusha u horseeday labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar la jeclaysan karayo ha yeeshee waxa ay u muuqdeen xulka dalka jarmalka oo koobkan loo saadaarinayo sanadkan in ay daalnaayeen markaa fiiriso sida isugu soo tashteen ciyaartooyda dalka mexico zaar haddaan wax yar dul marno sida ay labada kooxood ay hore isugu arkeen waxaa jirtay in kulankan uu ahaa kulankii shanaad ay dhinacyadu iska hor yimaadaan hal mar keliyana jarmalka lagama adkaan maanta marka laga reebo waxay isaga hor yimaadeen sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideed iyo koobkii adduunka laba gool iyo gool waxaa ku badiyey lix gool iyo waxba waxaa ku badiyay jarmalka toddobaatan iyo sideedii sagaashan iyo sideedii mar kale isaga hor yimaadeen waa laga badiyey mar kale mexico sidoo kale siddeetan iyo lixdii kuwarafinalaha rigorooyin ayay ku badiyeen maxaa la yihahdaa jarmalka ciyaarahan waxa ay noqonayaan mexico markii ugu horeysay oo ay dalka jarmalka guushan muhimka ay ka gaaraan zara sidoo kale waxaa dhacday kulan kale oo costarica iyo waxaa dheliseriba gool waxba ayaa lagu odranaaday costarica waay waktigaa noo saamixin jamaal oo ciyaarahaasi iyo kuwa xiisaha leh ee soo socdaba idaacadeheena dambe ayay dhegaystayaasheena kula socon doonaan bashiir abikar oo dhinacii barnaamij soo saarista waday anigoo sahre cabdi axmeda iyo sidoo kaleeto maxamed cabdi xasan intaas ayaan dhammaanteen idinkaga teganay nabadgelyo
ana diiday diintii aan baranayay duurka maanu kacaa dugaagta maa idile see waadida loobin dartaa dabka maan ku dhacaa sawaanka dukaa dabka maan ku dhacaa